waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
frontier wars waa kelmad ama erey inta badan loo isticmaalo in lagu qeexo dagaallo qaraar oo muddo ka badan boqol sanaa dhex maray gumaysigii dalkan australia soo degay iyo dadkii dalkaa loogu yimid markii britain ay dalkan australia soo gashay inkastoo australia ay dal ahaan qiimayso sharaftana dagaaladii dibadda ay uga soo qayb qaadatay waxaysan se weli qirin halgankii dalkan ka dhigay sida uu maanta yahay barnaamijkan waxaa ku jira tixraacyo rabshado ay dhici karto in dhegaystayaasha qaarkood ay dhibsadaan markii ugu horreysay oo kabtain james cook uu ka soo degay xeebaha waxaa hadda loo yaqaana australia wuxuu ku dhawaaqay in dalkanu yahay waxa uu ku tilmaamay teranelius oo macnaheedu ahaa dal aan cidna lahayn xaqiiqduse waxay ahayd in qaaraddan jasiiradda ah ay hoy u ahayd bulshooyin kala duwan oo aborijinal iyo torrest straight islandara iyo qabiilo badan oo kala duwan boqolaal kun oo shacabka dalka loogu yimid ayaa isla markiiba laga dhigay dad ku hoos nool boqortooyada britain tan ayaa kicisay ama dhalisay dagaalaxadeedkii ama waxaa loo bixiyey frontier wars oo ah dagaallo faraha looga gubtay oo dhex maray dadka dalka loogu yimid iyo kuwii dalka soo degay oo aasaaska u ahaa australia laakiin taariikhda argagaxa leh hadda unbaa la bilaabay in la garowsado rachel berkins waa haween ka soo jeeda beelaha aranda iyo kalkaduun sidoo kalena uu ku jiro dhiig yurubiyaana waxay sii daysay ama soo saartay filim dokumentaria oo taxano ah oo faahfaahinaya halgankii ay dadka dalka loogu yimid uga difaacayeen dhulkooda britishkii ku soo duulay aan ku bilowno cinwaanka the australian wars waxaa dhici karta inaysan dadka hore u maqal waa cinwaan aan si ulakac ah u doorannay sababtoo ah dagaaladaasi waxaa bilaabay imberadoriyadii britain oo qabsatay dalka laakiin waxaa kadib dagaalkii sii dhammaystiray dowladihii gumaysiga ee gobollada kala duwan ee dalka maamulayay oo kadib sameeyey dowladda federaalka ee australia inkasta oo dagaaladan australia qaaradda oo dhan lagu dagaalamay laga soo bilaabo markii ay maraakiibtii u horreysay timid dalkan kun iyo toddoba boqol siddeetan iyo siddeeddii ilaa bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo soddomeeyadii colaadaas laguma dhigi jirin iskuullada ama xataa lama qirayn dagaaladaasi ilaa la soo gaaray dabayaaqadii qarniga labaatanaad rofesor henry reynolds wuxuu ka mid yahay taariikhyahanada ugu caansan dalkan australia sidoo kalena khabiir ku ah dagaalada wuxuu bilaabay inuu taariikhda dhigo kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo lixdii meelna loogama xusin dadka aborijinaalkaa bugaagta taariikhda ayuu leeyahay laba jeer oo keliya ayaa si dulmar ah loo xusay dadka aborijinaalka tusmada buugga xataa laguma darin waa dhoweyd unbaa guud ahaan la garowsaday in colaaddu runtii ahayd dagaal ma ahayn dagaalada sida dadku inta badan caalamkan cusub u yaqaano tanna waxaa sabab u ahaa in dagaaladan ay ahaayeen dagaallo jabhadeed waa kan mar kale rofesor reynolds aragtida la qabay waxay ahayd inay ahaayeen kuwo yaryar oo firiirsan oo aysan ahayn dagaallo culus askartu lebis ma lahayn askar gaardiyeysa ma jirin ma jiran dagaallo waaweyn oo laba dhinac u dhexeeya laakiin taas ka sokow nooc dagaal unbay ahaayeen ayuu leeyahay taariikhyahan doctor nicholas clementes oo ah qabiir kale kuna takhasusay australian forontier wars ayaa ku raacay dagaal ayay u yaqaaneen waagaas dhammaan dukumentiyadii xilligii gumaysiga waxay ku tilmaamayeen dagaal laakiin qarniyadii labaatanaad iyo kii kow iyo labaatanaad ayaa arrintiiba la iska iloobay waxay aniga ila tahay inay jireen sababo siyaasado hoose ah oo keenayay in dad badani aysan ku tilmaamin arrimahaasi dagaal sababaha siyaasadeed waxay salka ku hayeen fikraddii ahayd ereygii teranolius oo ahaa dhul aan cidno lahayn iyo shuruucdii dalka britain u dhignayd sida ay sharaxayso rachel perkins waxaa jira arrimo isburinaya oo xudun u ah dagaaladaas ku bilowday qaabkii ay britain ku tilmaantay gumaysigoodii waxay ku dhawaaqeen in dadka aborijinaalka ay noqdeen muwaadiniin british ah marka si rasmi ah dagaal umay iclaamin sababtoo ah hadday sidaas samayso waxay dagaal ku iclaaminayeen muwaadiniintooda hase yeeshee britain waxay isticmaalayeen xoog military si ay u xaqiijiyaan in qabsashada qaaraddu guulaysato dagaaladaas waxaa la qiray oo keliya kadib markii ku dhawaaqidii dhul aan cidno lahayn si sharciyana loo dacweeyey oo maxkamad loo geeyey maxkamaddiina ay tuurtay bilowgii sagaashameeyadii sida uu sharaxayo professor reynolds ilaa markaas waxaa la aaminsanaa in dadka aborijinaalka aysan lahayn dhulka sidaas daraaddeed dagaalku maba ahayn mid cidda maamulaysa dhulka laysku hayo sababtoo ah sharciyan dhulka mayba lahayn wixii ka dembeeyey xukunkii kunsaaaqoyosaaahaniyolabadii wixii laga aaminsanaa dagaalka ayay noqotay in la beddelo sababtoo ah wuxuu runtii ahaa mid la isku haysto cidda xukumaysa ama maamulaysa dhulka doctor clementes ayaa sheegay in imberedoriyadii britain ay ku guuldaraysatay inay garowsato lahaanshaha dadka indigeneska ay leeyihiin dhulka australia ayna arrintaasi ahayd qalad taariikheed gumaystihii britain ee australia waxaa sal u ahaa fikrad khaldan waxay ka duwanayd dhammaan dalalkii kale ee britain ay gumaysanaysay oo weligeed ma aysan aqoonsan madax bannaanida iyo lahaanshaha dhuleed ee dadka indigeneska ah taas awgeedna weligeed heshiis lama ay gelin weligeed iskumay dayin inay wadahadal la gasho dadka deegaanka ilaa maantadan la joogana waxaa dhib ka jiraa in aannu fahanno xuquuqda ay dhulka ku leeyihiin dadka indigeneskaahi guuldarradaas ay britain ku guuldaraysatay inay la hadasho ama la xaajoodto dadka indigeneska ayaa keentay in dhiig badani uu daato diiwaanka gumaysiyada xilligaas iyo caddaymo kale oo ay heleen kooxo khubro ah ayaa muujinaya heerka dagaalka arxandarrada ah ee dhex maray labada dhinac madxafka qaranka austraeliya oo keliya ayaa waxaa lagu hayaa wixii ka haray ama meydadkii afar boqol oo aborijinaal ah oo ay ka muuqdaan in qaar badan oo ka mid a ay u dhinteen toogasho madaxgoys iyo xasuuq rachel perkins ayaa sheegtay in firkii dadkaas la laayay ay weligood xasuusanayaan arrintaasi dad badan oo aborijinaala ayaa soo gudbiyey taariikhdaasi dad badan oo aborijinaala ayaa noo soo gudbiyey sheekooyin ku saabsan wixii ku dhacay qoysaskoodii marka aniga laftigaygu waxaan markaan soo korayey ogaaday xasuuqii dadkayga loogu geystay gobolka queensland waxaan la socdaa kufsi xun oo loo geystay ayeyday dagaalkii madooba ama black wos ee tasmania ayaa socday intii u dhexaysay ilaa kii wuxuuna ahaa kii ugu darnaa dagaaladii xadeed ee taariikhda australia dhaca dor clementes ayaa sharaxaya mar kale the black war oo ahaa sidii loo yaqaanay dagaalkii tasmania wuxuu ahaa mid dhul yar lagu dagaalamayay marka loo eego dalka intiisa kale taxanaha dagaaladii australia rachel perkins waxay ku sharaxaysaa in intii uu socday dagaaladii madoobaa in tirada dadka reer tasmaniya ee u dhintay ay ka badnaayeen tirada reer tasmaniya ee ku dhintay dagaaladii kuuriya maleeshiya indonesiya vietnam iyo howlgalladii nabad ilaalineed ee austreeliya ay ka qayb qaadatay marka la isku wada daro dor nicholas clementes ayaa sheegay in maamuladii gumaysiga ama waxa koloniska loo yaqaanay ee soo degay australia ay aad uga baqi jireen dadka aboriginaalka ah iska caabinta dadka aboriginaalku waxay ahayd mid aad u adag qof kastaa wuxuu yaqaanay qof ka mid ahaa dadkii dalka soo degay oo ay ama dileen ama dhaawaceen aboriginaalku ama beerihii ay ka gubeen waxay ahayd mid aad looga cabsan jiray runtii waxay gaartay in dadka qaarkood waa dadka caddaanka ahee ayba ka fakarayeen inay isaga noqdaan austreeliya laakiin ugu dambayntii yurubiyaankii ayaa guulaystay waxayna cirib tireen dadkii indijiniska ahaa ee degganaa gobolka tasmaniya in yar oo aborijinaala ayaa ka soo haray dadkii aborijinaalka ee tasmaniya degganaa maanta sababtoo ah gebi ahaanba waa la xaaqay oo waa la laayey dagaalada intooda badan waxaa ka mid ahaa ama ku jiray falgaboodyo loo geystay haweenka kufsi joogto ah oo haweenka aborijinaalka loo geysto caadi ayay ka ahayd xilligii dagaalada oo taariikhyahanada qaarkood waxayba u sababaynayaan in aborijinaalka wax ka hareen kufsiga haweenkooda loo geystay waxaa dagaalka keenay oo bilow u ahaa waxaa ka mid ahaa ragga iyo haweenka oo aan isla ekayn bulshooyinkii soo degay dalka ee caddaanka ahaa tusaale ahaan tasmaniya tobankii ama labiyo tobankii ninba waxaa ku soo aadayay hal haweena oo keliya hase yeeshee dagaalku intuu socday raggii caddaanka ayaa waxay arkeen haweenka aborijinaalka oo qaawan oo aysan qof bini'aadan oo caadiya u arkin oo aysan u baahnayn inay ixtiraamaan sidaasna ku kufsan jiray si loo jebiyo iska caabinta aborijinaalka ee qaybo badan ee dalkan austreeliya maamuladii gumaysiga ama koloniskii waxaa la dhihi jiray waxay abuureen boolis indigenesa iyo ciidamo gaar ah oo loo xilsaaray dadka indigeneska inay cabsi geliyaan sida uu sharaxayo rofesor reynolds waxay qorteen askar indigenesa waxayna u isticmaaleen sidii ciidan militari ah tan ayaana shakila-aan qayb weyn ka qaadatay in la jebiyo isdifaacii dadka aborijinaalka booliskaas indigeneska waxaa la isticmaalayay muddo konton sano ah oo dadka caddaanka ay ku fidayeen dalka oo dhan raggaas indigeneska ahaa ayaa la siiyey lebis ciidan qoryo iyo weliba fardo wuxuuna doctor clemens aaminsan yahay in looga faa'iidaystay oo ay saraakiishii caddaanka ahaa u isticmaaleen aqoonta ay u leeyihiin dhulka duurka ah iyo xirfadooda aaggaas ay dadka indigeneska degganaayeen tirada booliskaas indigeneska ah ee queensland oo keliya looga dilay waxay gaarayaan ayaa la yidhi tobannaan kun qiyaasaha qaar ayaaba ku sheega inay gaarayeen lixdan ilaa siddeetan kun dhammaan taariikhahaas ayay la kulantay rachel berkins inta ay waday oo ka soo shaqaynaysay samaynta dokumentariga taxanaha ee la yidhaahdo australian wars waxaad ka daalacan kartaa taxanahaas australian wars s b s on demand
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali